galab wanaagsan iyo ramadaan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa galab isniin ah bisha maarso ee sanadka kana waa toban waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrban iyo bogga v o a ee somaali dot com idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idiin haya anigoo ah caashi ibraahim aadan qodobada aad idaacaddeenna galabta iyo wararka ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah waraysi aan la yeelannay wasiirka shidaalka ee soomaaliya
haddana warbixinada hordhaca aan hayno waxay sheegayaan in ay soomaaliya ay noqon karto mustaqbalka dhow dal helay shidaal waxaa hadda baaridu ay ku socotaa oo markabka uu ka wadaa baarista dhulkan xardheere iyo mareeg laakiin wuxuu soconaya ilaa iyo hob uu soconayaa waa koonfurta mudug
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o eda oo ku saabsan dhibaatada ay maanduuriyaasha ku hayaan dhallinyarada soomaaliyeed
waxa ugu weyn oo sababi kara horta in insaanku uu barto waxyaaba khaldan ama yoolkii loo abuuray ha ahaato in ilaahi subxaana watacaala wadhada u jaxo ka lexdo in qofka ahdaafta u laha u socon waayaan oo mukhaadaraadkii iyo wax xubi dhan u barta waxaa ka mid kow oo qofkiina firaaqo u haayo firaaqada qof markuu haayo waxaa u fudud in wax walba maskaxdiisa kusoo dhaca inuu sameeyo waxaa ugu weyn marka waa firaaqadaas iyo shaqo la-aanta
barnaamijkii faaqidaadda cayaaraha xubintii qurbe dooda gaaban iyo qodobo kale oo ku saabsan caalamka ah ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabnimo marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oon idiin akhriyo wasaaradda difaaca ee dalka suuriya ayaa isniintan maanta ah waxa ay ku dhawaaqday in lasoo afjaray howlgal militari oo ka dhan ah taageerayaasha madaxweynihii xilka laga tuuray ee bashaar al asad dagaallo u dhexeeyey kooxda waa kooxaha daacadda u ah asad iyo xukuumadda cusub ee islaamiga ah ayaa waxa ay ka qaraxday gobolka xeebta oo ah xudunta taageerayaasha madaxweynihii la tuuray sida ay sheegtay hay-adda kormeerta dagaalka rabshadahani waxaay sababeen dhimashada in ka badan kun qof oo badankood ahaa dad shacba afhayeenka wasaaradda difaaca xasan cabdulqaani ayaa barta ex waxa uu ku sheegay in hay-adaha dowladda ay hadda dib u bilaabi karaan shaqadoodii ayna bixin karaan adeegyada laga maarmaanka ah waxa uu intaasi ku daray in la diyaariyey qorshayaal lagu ciribtirayo wixii ka haray xukuumaddii hore lagana hortago khatar kasta oo mustaqbalka imaan karta hogaamiyaha suuriya axmed al sharca ayaa xaddii waxauu ballan qaaday in la dabageli doono kuwii ka dambeeyey rabshadihii dhacay waxaana uu sheegay in lala xisaabtami doono cid kasta oo jebisay xeerarka maamulka cusub xafiiska al sharca ayaa sidoo kale waxa uu shaaca ka qaaday in la dhisayo guddi madax bannaan oo baaritaan ku samayn doona rabshadihii iyo dilalkii ay geysteen labada dhinac cabdulqaani ayaa waxa uu xusay in ciidamada ammaanka ay si buuxda ula shaqayn doonaan guddiga baaritaanka iyaga oo siinaya marin buuxa si loo ogaado xaqiiqda dhacdooyinka loona hubiyo cadaaladda dagaal u dhexeeya fallaagada m iyo maleeshiya taabacsan kongo ayaa axaddii waxa uu ka socday deegaanka la yidhaahdo iyo biyondo oo qiyaastii boqol kilomitir dhanka waqooyi kaga beegan magaalada gooma ee bariga kongo sida ay sheegeen dadka deegaanka maalmo kadib markii weerar halkaasi ka dhacay uu sababay dhimashada dad badan oo rayid ah sida ay sheegeen qaramada midoobay iyo n g o kooxda fallaagada ah ee m ayaa tan iyo bilowgii sanadkan waxay qabsadeen qaybo badan oo ka mid ah bariga kongo ee qaniga ku ah macdanta kibanda bire oo ah sarkaal ka tirsan maamulka deegaanka oo ka cararayay deegaanka ayaa waxa uu u sheegay wakaaladda wararka ee royters in m ay byondo qabsatay koob iyo tobankii subaxnimo ee wakhtiga gudaha kadib isku dhacya halkaasi ka dhacay dagaalkan ayaa waxa uu daba socdaa iska horimaa toddobaadkii hore ku dhex maray m iyo maleeshiya ka tirsan dowladda congo tuulada la yidhaahdo tambi oo qiyaastii sideed iyo toban kilomitir dhanka waqooyi ka xigta magaalada la yidhaahdo masisi dagaalkaas oo ku soo dhammaaday weerar habeen hore shantii bishan waa weerar shantii bishan maaj lagu dilay dad badan oo rayid ah sida uu sheegay madaxa n g o dalka laga leeyahay qoraal gudaha ah oo qaramada midoobay ay soo saartay axaddii shalay oo ay aragtay wakaaladda wararka ee royters ayaa lagu sheegay in weerarka uu u badan yahay inuu galaaftay nolosha inta u dhexaysa saddex iyo toban ilaa iyo afartan qof oo rayida kuuriyada waqooyi ayaa gantaanlo badan oo balistig ah waxa ay ku riday badda isniintan maanta ah sida laga soo xigtay militariga kuuriyada koofureed saacado kadib markii ciidamada kuuriyada koofureed iyo kuwa maraykanku ay bilaabeen dhowlatuskooda sanadlaha ah ee ballaaran taasoo xukuumadda pyongyang ay u aragto ku celcelin duulaan taliyaha guud ee shaqaalaha ee kuuriyada koofureed ayaa sheegay in gantaaladan oo ah dhacdadii shanaad ee gantaalada kuuriyada waqooyi ee sanadkan ay ka dhaceen gobolka layidhaahdo hawanghi ee waqooyiga ah balse ma aanay bixinin faahfaahin dheeraad ah sida fogaanta ay duulayeen gantaaladaasi horaantii isniintan ciidamada kuuriyada koofureed iyo maraykanka ayaa waxa ay bilaabeen dhowlatuskooda sanadlaha ah ee militariga ee wadajirka ah kaas oo la qorsheeyey inuu socdo koob iyo toban maalmood dhowlatuska taliska freedom shield ayaa waxa uu bilowday kadib markii ciidanka kuuriyada koofureed iyo kuwa maraykanka ay joojiyeen tababarkoodii tooska ahaa ee dagaalka halka xukuumadda uu fadhigeedu yahay sool ay baarayso sida laba ka mid ah diyaaradaheeda dagaalka ay si qalada u duqeeyeen goob rayid ah intii lagu guda jiray layli tababar oo toddobaadkii hore dhacay bilowga dhowlatuska waxa uu dhaleeceeyey kuuriyada waqooyi kaas oo ku hubaysan hubka nucleerka islamarkaana soo saartay bayaan dowladeed oo ay ugu yeertay dhowlatuskaasi sida hadalka loo dhigay fal daandaansi khatar ah oo kordhinaya khatarta isku dhacyada militari mar kale galab wanaagsan meel kasta o ad naga maqlaysaan aan ku bilowna dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in inta badan sahmintii shidaalka ee shirkadda turkiga ee ka waday soomaaliya ay soo gabagabowday wasiirka shidaalka ee soomaaliya daahir shire maxamed ayaa v o e da u sheegay in boqolkiiba toddobaatan la dhameeyey sahminta shidaalka soomaaliya wasiirka ayaa dhanka kale waxa uu dhowaan heshiis dhinaca shidaalka iyo macdanta ah la galay dalka azerbaijan falastiin axmed iimaan ayaa ugu horreyntii wasiirka waxa ay weydiisay safarkii dhowaan uu ku tegay dalka azerbaijan iyo sidoo kale heshiisyadii uu la soo galay
dhowaan waxaad tagtay dalka azerbaijan oo aada mas-uuliyiin kala duwan oo dalkaas aada la kulantay heshiisana aada saxiixateen maxaa kala hadlaysay dalka azerbaijan muxuuse ahaa heshiiska aada saxiixateen
falastiin dowladda azerbaijan si guud ayay waxay ula gashay dowladda soomaaliya inay iska kaashadaan oo heshiis is-afgarad ay ka gaaraan dhinacyo dhowr ah sida damarta shidaalka waxbarashada difaaca iyo wax lamid oo kale aniga waxay qusiisay xagga batroolka ayaa qusiisay markaan markaa toddobaadka dhaweyd aan tegay baku azerbaijan waxaan heshiis la saxiixday dhigayga dowladda azerbaijan heshiiskaas oo ka koobnaa lix qodob oo ahayd inaanu iska kaashano sidii aynu si wada jir ah ugu heli lahaynay isdhaafsi maaragta xagga cilmi baarista ah iyo tababare la xiriira qurquradan xagga batroolka ku takhasusay iyaguna inoo kaalmay lahaayeen xagga daraasaadka ama waxbarasho sare oo ay siinayaan dadkan annaga dhallinyarada ah ee noo qalinjabiyey ee haysta ama digriiga koowaad amaba undergraduate-ka ah ay noo tababarayaan cilmiga batroolka ay noo barayaan heshiiskaasna wuu noo dhaqan galayaan insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inuu noqdo mid faa'iido leh labada dal sidaa ka warqabto azerbaijan waa dowlad maaragtay horumarka gaartay xagga shidaalka ah waxaa ku yaalla ceelkii ugu horreeyey ee automatically dirileed ahaa ama yacni qalab lagu qoro oo shidaal ahaa wuxuuna ahaa eighteen forty sixkii ceelkaas dagaalka labaad adduunka ka hor ay qaybinayeen ay siinayeen marka hadda maxaa howla hoos socda heshiiska in la saxiixda ka soko ma baaritaana lagu jiraa baaritaanka haddii lagu jira heerkeebuu marayaa shidaalkii gacanta ma lagu hayaa soomaaliya hadda
falastiin baaritaan ayaa lagu jiraa november ka ayaa markabkii uu ka sharaacday dekeda muqdisho oo lagu calami saaray ilaa haddana boqolkiiba toddobaatan ayuu marayaa xogta uu raadinayo oo 3d-ga ahayd 3d seismic datadana waa waa taariikhda markii ugu horreysay ee geyiga soomaaliya laga sameeyo taasoo lagu ogaanayo xadiga hydrocarbonka ah ee ku jira markaa biyaha hoostooda kaasoo sheegaya markaas in dhulkaas shidaal uu leeyahay in kale haddana warbixinada hordhaca aanu hayno waxay sheegayaan in ay soomaaliya ay noqon karto mustaqbalka dhow dal helay shidaal waxaan la dhahaa shidaalku marna wadanka faa-iido u noqdaa marna dhibaato ku noqdaa in aad hadda shidaal raadineysaan marka laga soo tago ma ka fakarteen in saameyn dhanka cimilada amniga musuq maasuqa uu yeelan karo
waa sax shidaalku wuxuu yeelan karaa wax la yaqaano loo yaqaano environmental impactga iyadana waa laga taxadirayaa oo de khubaro environment ku takhasustay ayaa noo joogta wax kasta oo keeni kara macnaa waxyeelada deegaanka u geystana waa laga hortegayaa weliba waxaa jirta xaggan kalluumaysiga dhulkan aagga kalluumaysiga economic zonka ah anagu waa ka fogaana intii maaragta laga fogaan karo si aysan u saameynin dadka kalluumaysatada ah oo ka kalluumaysta badaha soomaaliya marka ilaa hadda meelaha la fiiriyo oo xogaha laga keenay waa halkee
waxaa hadda baaritu ay ku socotaa oo markabka uu ka wadaa baarista dhulkan xardheere iyo mareeg laakiin wuxuu soconaya ilaa iyo hob buu soconayaa waa koonfurta mudug marka waxaa sheegtay in aada hadda raadineysaan in dad la idiin tababaro ma jiraan dad bartay culumta shidaalka iyo baaritaankooda oo soomaaliya oo iyaga hadda howsha qayb ka ah
soomaaliya way leedahay dad aqoon u leh shidaalkan weliba dhalin hadda dhawaanahan kusoo baratay dibadaha cilmiga batroolka soo baratay ha yeeshee hadda shaqada socota qayb kaman aha sababo la xiriiro brotocool ay leeyihiin turkida oo markabka aysan u ongoleen cidaan soomaali ahayn cidaan turka ahayn inay fuusho waxaa xusid mudan markabkii sameeyey twenty eighteenkii two d semetiga ee badda india ku sameeyey in soomaaliya ay saarneyd laba dhalinyaro oo aqoonyahanada soomaalida ay saarnaayeen oo ay dushii saarnaayeen ayna raaceen min kismaayo ilaa iyo bariga mudug marka goormaa la filayaa hadda in ay soo gabagaboodo baaristan aad sahmintan aad sheegtay in hadda ay mareyso boqolkiiba toddobaatan sahminta waxaan rajeynaynaa dabeeqada bisha april inay soo gabagaboodo kadibna lagu dhaqaaqo in qodistii la bilaabo kol haddii sahmintii la dhameeyo waxaa ku xigta qodista taasoo aan rajeynayna dabayaaqada laba kun shan labaatanka ama horaanta laba kun lix labaatanka in ay soomaaliya markii ugu horreysay tiraahdo waxa aanu daac ka qaadnay shidaal marka la yiraahdo hadda ay soo dhammaato tallaabada xigta marka maxay tahay sahminta markay soo dhammaato maxaa xigi doona sahminta waxaa xiga in qodistii la bilaabo mar haddii sahminta la dhameeyo waxaa ku xigaya waa qodistii qodista markii qodi lahaana wuxuu yaalaa black sea black seadan insha allahu tacaala mediterraneanka inuuga soo gudbo uu kusoo socday ilaa iyo afartan iyo shan casho inuu kusoo socdaa rajeynayna kol hadduu yimaadana halkaa uu ka bilaabo qodistii sahmintu falastiin xilligan ka hor inay dhammaato ayaa qorsho u ahaa laakiin caqabado badan ayaa mar walbaba ka hor imaanaya tiimkan maaragtay sahminta wada taasoo ay ka mid tahay markabkooda iyo kurigooda naftirkiisa oo aan maaragtay waqti ay kula qabsadaan badooyinta hindiya u baahnaa maadaama hirar ay leedahay waves ay leedahay baddan iyaguna inta badan ay black seed ay ka shaqaynayeen marka taaba horta inay la qabsadaan beryihii hore ahayd markii dambena waxaa caqabado ku noqonay marba waxaa caqabado ku noqonaya marba waxaa la yidhaahdo shabaagyo maraakiib si sharci darraa uga kalluumaysata badda soomaaliya ayaa waxa ay haddii alla ku idmahayo ku reebeen mar walbaba shabaqadii ay uga tegayeen marka shabaqi ayaa wuxuu isku duubayay mar walbaba qalabka maaragta ay sahminta ku wadeen uu markabka uu jiidayay ay isku isku duubayeen taasoo mar walbaba keenaysay in maaragta dibdhacu ku yimaado
soomaaliya muddo dheer ka hor maraykankaa ka baaray shirkadii conok ee maraykanka ahayd maraykankaoo kale ma idin tuseen inay danaynayaan inay arrintan wax ka ogaadaan maadaama xilligii ugu dambeeyay soomaaliya shidaal laga baarayay iyaga ay ku lug lahaayeen waxaa xusid mudan in aynu heshiis kula jirno shirkado maraykan ah oo baarinta qayb ka ah oo naga haysta baloogyo taana waxay ka macno tahay in kol haddii kambaniya maraykan ay wadaan yacni ay ayn wax caqabada ka imaanaynin iyadoo taasoo tahayna madaxweynaha maraykanka donald trump uu ku dhawaaqay in wax new renewable energy la yidhaah uu isaga baxay bilaabay in la qodo shidaalada uu yidhahdo ha la qodo shidaalka marka taa in haddan xagga shidaal qodista maraykanka usoo jeestay ayay muujinaysaa haa shirkado badan oo maraykan oo danaynaya ayaa jira كسكو بترول كعتاعية واحد نني المعدنة مركا إن شاء الله تعالى صوماليا وحاو بلاضي وعصبة يا أوبرية إن شاء الله تعالى وحن رجينا إن مستقبل كدو إن إنه كجار نهضا حق شذلك
kaasi waxa uu ahaa wasiirka shidaalka soomaaliya daahir shireex maxamed waxa uu waramayey falastiin axmed iimaan dowladda soomaaliya ayaa waxa ay shaacisay in aysan waxba iska bedelin taageerada maaliyadeed ee dhinacyada amniga horumarinta iyo sidoo kale arrimaha bini-aadantinimo ee ay ka heli jirtay dowladda maraykanka wasiirka maaliyadda ee soomaaliya ayaa sheegay in washington ay isla meel dhigeen in lasii wado kaalmooyinka maraykanka uu siiyo soomaaliya hadalkiisa ayaa waxa uu imaanayaa maalmo kadib markii uu golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ka hor sheegay in ay wajahayaan culays dhaqaale oo ka dhashay kaalmooyin caalami ah oo laga jaray hay-adaha dowladda oo ay ugu horeeyaan ciidamada qalabka sida warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa noo diyaariyey wariyaheenna cabdulqaadir maxamed mursal samakaab oo washington jooga maraykanka waa deeqbixiyaha ugu weyn ee soomaaliya ka taageera dhinacyo badan oo ay ka mid yihiin amniga la dagaalanka argagixisada horumarinta dhaqaalaha iyo arrimaha bini-aadannimada tan iyo markii maamulka madaxweyne donald trump uu amar ku bixiyey in la hakiyo ku dhowaad dhammaan deeqaha horumarneed ee dibadda muddo dhowr iyo sagaashan maalin ah waxaa soo baxayay isweydiin ku aadan saameynta ay soomaaliya ku yeelan karto hakintaasi taasoo hadalhayn badan dhalisay laakiin dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa shalay caddaysay in hakintaasi aysan wax saameyn ah ku yeelan doonin dhinacooda wasiirka maaliyadda ee soomaaliya biixi iimaan cige oo la hadlay warbaahinta dowladda soomaaliya ayaa sheegay inaysan waxba iska bedelin taageeradii maaliyadeed ee ay ka heli jireen dowladda maraykanka wuxuu kaloo sheegay in washington ay ka wada hadleen sii wadidda kaalmooyinka inkastoo qayb ka mid a mushaaraadka ciidamada danab ay dhinacooda u soo wareegtay wuxuu qiray in maraykanka uu yahay dalka ugu weyn ee deeqaha ku bixiya soomaaliya islamarkaana ka cafiyey deynta ugu badan
dowladda maraykanka waxay ka mid tahay dowladda ama waxay tahay dowladda kaalmada ugu badan ee dowladda soomaaliya siisa kaalmadaasi waxay isugu jirtaa mid amni mid horumarineed iyo mid bini-aadminimo intaba taa keliya maaha runtii dowladda maraykanku waxay ahayd dowladda deynta ugu badan inaga cafiday keligeed baa lacag hal bilyan ka badan inaga cafiday marka waxaad dareemi kartaa xidhiirkaasi sida uu u baahsan yahay una qoto dheer yahay marka deeqahaas layna siiyo amniga oo kale tusaale haddaanu soo qaato lacag ku dhow half bilyan ama shan boqol oo milyan ayay geliyeen sanadkii oo ay dowladda maraykanku ku kabtaa amnigaasi wuxuu isugu jiraa kabkaasi mid danab la siiyo iyo mid ciidamada xoogga la siiyo sida hadda wararka u dambeeyey iyo wadahadaladii u dambeeyey maraykankana dhex maraya ay ka jiraanna wax weyne iskama bedelin kaas lacagtaa shantaa boqol ee milyani sideedii bay u soconaysaa waanan uga mahad celinaynaa dowladda maraykanka inay runtii soomaalida il gaara ku fiirisay danab qayb yaroo ka mid oo mushaharka ka mid ah ayaa dowladda kusoo wareegtay oo marka horeba qorshaha ku jirtay inay kusoo wareegto taana dowladda bixisay oo waxaa lagu daray kharashaadka ciidamada ee mushaharaadka in dowladdu bixiso laakiin lacag shan boqol oo milyana oo amniga la geliya sideedii ayay ayay u soconaysaa
marka laga soo tago arrimaha amniga iyo la dagaalanka argagixisada deeqaha maraykanka uu siiyo soomaaliya ayaa sidoo kale muhiim u ah dadaalada kasoo kabashada colaadaha iyo arrimaha bini'aadanimada ee dalka ku yaala bariga afrika waxayna soo socdeen tan iyo markii ay dhacday dowladdii milatariga wasiir biixi iimaan ayaa dhinaca kale ku bogaadiyey dowladda maraykanka inay joogtaysay dhaqaalihii ay ku bixin jirtay soomaaliya xilli dunida ay ka jiraan culayse dhaqaale wuxuu sheegay in la fasaxay kabkii gaarka ahaa ee la siin jiray hay-adaha dowladda
waxaa kaloo iyana aan ka mahad celinaynaa lacagaha humanitarianka ama bini aadminimada ku baxa oo dowladda maraykanku noo xaqiijisay inay iyana sidoodii u soconayaan dhaqaalaha soomaaliya ay maraykanku gelin jireen waxaa runtii weynoo iska bedelaya sida hadda aan ku wada hadalay dowladda maraykanka ma jiro waanan uga- ku- waanan ku bogaadinaynaa runtii aad iyo aad baan uga bogaadinaynaa iyadoo culaysyada guud ee dhaqaalaha ee dunida een, ka dhacay ay jiraan in dowladda maraykanku ay mudnaan gaara siisay dadka shacabka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliya oo joogtaysay in deeqihii laga heli jiray waa wax lagu farxo waanaan uga mahad celinaynaa waxaa kaloon tilmaamay maalintii baarlamanka aan joogay in hay-adaha ay saameynta ku yeelatay f r c ka mid tahay oo kab la siin jiray iyadana waxaan rabaa dadka soomaaliyed in u sheego iyadana waa la fasaxay oo sideedii bay u socon doontaa Een, marka guud ahaan culaysyadaas guud ee caalamka ka jira dowladda maraykanku si gaa il gaara bay dadka soomaaliyeed ku fiirisay waxaanay ogolaatay in kaalmadii ay inteedii badnayd sideedii ahaan doonto hadalka wasiirka maaliyadda ee ah in maraykanka uu sii wadayo kaalmada uu siiyo soomaaliya ayaa ku soo aadaya xilli arbacadii lasoo dhaafay uu golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ka hor sheegay in xukuumadda uu ka tirsan yahay uu soo wajahay culays dhaqaale kadib markii ay istaageen kaalmooyinkii ay heli jireen ciidamada qalabka sida iyo hay-adaha maaliyadeed ee dalka wuxuu sheegay in saameynta culayska dhaqaale ay keentay inay dhabarka u ritaan bixinta mushaaraadka ciidamada oo mudnaanta koowaad ay siin doonaan siduu yiri
culaysyada tooska ah ee maaliyad ahaan ay noo saameeyeen waxaa ka mid ah kaalmadii ay heli jireen ciidamadeennu oo ay ugu horrayso danab iyo kaalmo kale oo la xidhiidha ay heli jireen hay-adaha maaliyaddu ayaa dhammaantood istaagay oo ay waajibta ku noqonayso dowladdu inay dhabarka u ridato culaysyadaas maadaama ay yihiin culaysyo asaasi ah oo aan indhaha laga qarsan karin keensanaysana in kharashyo markii hore la qorsheeyey in laga guuro laga leexdo oo loo leexdo sida xeerka maaliyaddu ina faraya haddii culaysyo mushaaharaadka la xidhiidha yimaadaan in kharashyada kale dib loo dhigo si bixinta mushaaharaadka ciidamadu ay mudnaanta koowaad u yeelato waxaa kaloo jira dhaqaale ama kaalmo ay bixin jireen hay-adaha sida hay-adda usaid ay ku bixin jireen arrimaha bini'aadminimada iyo kuwa horumarinta intaba
hadalhaynta ku saabsan in soomaaliya ay saameyn karto hakadka uu maraykanka geliyey deeqihii dibadda ayaa ka dhex jiray baraha lagu gorfeeyo arrimaha soomaaliya ka hor inta aysan xukuumadda soomaaliya caddaynin sii socoshada kaalmada ay ka hesho maraykanka
aad baad u mahadsan tahay cabdulqaadir maxamed mursal samakaaba washington jooga ayaa warbixintaasi noo diyaariyey halkan ka soo jeedinayay welina halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada washington meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leenahay ramadaan wanaagsan haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka elayska v o a oo toddobaadkan ku saabsan dhibaatada uu maandooriyaha ku hayo dhallinyarada soomaaliyeed gaar ahaana maandooriyaha loo yaqaana taabuu oo ay aada u adeegsadaan ardayda soomaaliyeed barnaamijkan oo horey idaacadda uga baxay oo ku celis ah waxaa soo jeedinaya maxamed calaad xasan
kulanti waxaana wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka ilayska v o da oo aan toddobaadkan ku eegayno dhibaatada ay maandooriyaashu ku hayaan dhallinyarada soomaaliyeed maandooriye waxaa lagu macneeyaa wax kasta oo maanka dooriya iyo dawooyinka oo loo isticmaalo si uusan ku talin dhakhtar ama hay-addii soo saartay dawadaasi dhibaatooyinka isticmaalka maandooriyaha waa mid si toosa iyo si dadbanba u saamaysa dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada kuwa adeegsada maandooriyaha ee halista kala kulma waxay iyana saameeyaan asxaabtooda qoysaskooda dadka ay la shaqeeyaan ama guud ahaan mujtamaca ay la nuul yihiin maandooriyaasha oo qalqal geliya kuwa adeegsada waxay sidoo kale saameeyaan dhaqanka bulshada iyo cilaaqaadka dadka sanadihii u dambeeyey waxaa soo kordhayey dhalinyarada gaar ahaan kuwa wax ka barta dugsiyada sare iyo jaamacadaha ee adeegsada maandooriyaasha waxaa si gaar ah dhallinyarada ay u adeegsadaan walxo loo yaqaano tabu doctor maxamed maxamuud bidey waxa uu ka mid yahay madaxda iyo barayaasha jaamacadda banaadir ee magaalada muqdisho daawadan loo yaqaan taabuga runtii waxay tahay waa dhibaato soo korodha waaye oo dalkeena aada ugu timid oo runtii aada waxay u saamaysaa dhallinyarada waxbarata waxay keentay in qofku mataqaana uu isticmaalo kaasuu keeni kara in dhibaato dhinaca maskaxeed uu keeni kara waxay sababi kartaa inuu soo xadiri waayo daraasadii uu ka saaqido uu noqdo qof dorob aawda oo waxbarashadii aada u dhibaateynaysa mar hadda waxay ku qasbaysaa inuu ku kaco faldambeedyo iyo tuuganimo oo ku keenaya inuu lumiyo fahamkii inuu lumiyo hadalkii isababu noqoto inuu dhaawac soo gaaro maskaxda xasan cabdulaahi cabdiraxmaan waa qoraa iyo macalin daraasad ku sameeyey waxyaabaha keena in da-yarta barato muqaadaraadka sababaha ugu horeeya waxaa ka mid ah dhafarka ka mid ah in dhallinyaradii ay sameeyaan macnaha dhafar ay sameeyaan habeenkii suujeed fara badan ay sameynayaan subaxii marka cunugii ardaygii oo oo dhafarsan waalidkii ay soo kicinayaan ay usoo dirayaan iskuulkii iskuulkii oosan ku hurdi karin markaas marka wuxuu isku dayayaa si ou u sameeyo hurdadaas oo isaga baabi'iyo inuu daraagiska isticmaalo qayb waayada qayb kaloo marka waxaa ka mid ah ardayda qaar ka mid a inay intay barteen ay dadka kale u gudbinayaan ardayda kale ay u gudbinayaan oo saaxiibadood ay barayaan taasna way keentaa ayadana way keentaa midda kaleo keeni karta waxaa waaye dadkii oo macnaha social mediahii oo isku furmay dadkii waxyaabaha isticmaalaya oo aada u badan iyo aadista goobaha habeenkii la aadayo oo ah meelaha laga soo baranayo inta badan daraagiska laga soo baranayo marka waxaas oo isbiirsaday ah waxay keenaan marka inay ardayda maadaama ay ku jiraan sanad sanadaha la dhaho muraahiqa la dhaho ama xilliga qofka uu qaangaarnimadii iyo wixii soo galayaan labaatan jir waxaa laa intuu tala ka boodo intuu geed ka boodo tala ka booda marka waxyaabahaasaa keenaysa marka awoodda ku jirto iyo meeshay ku bixi lahaayeen iyo sababahaas inay u isticmaalaan aa keenaysa xasan ayaa walal ka qaba in buladda oo markii hore ay u badnaayeen dhallinyarada labka ah hadda ay soo xoogaysanayaan gabdhaha ama dumarka isticmaala waagii hore ma jirin isku furmaan ma jirin oo bulshada dhexdeeda waxaa laga yaabaa bulshada in gabdhaha iyo wiilasha ay ahaayeen kuwo kala xiran ay ahaayeen oo ay macnaha isku furnayn oo saaxiibtinimo dhiible oo hoose isa ka dhexaynin laakiin hadeetaan saaxiibtinimo hoosaa ka dhexaysa marka maadaama saaxiibtinimo ka hoose ka laga yaaba habeenkii inay isla baxaanba ay aadaan goobaha oo oo lagu soo baranayo waxyaabahaas ay aadaan marka dadka qaarkoodna waa damina loo dhigaa oo waa la baraa si tartiiba loo baraa si ay berri lacagta waaridkood oga soo qaadaan oo lala isticmaalo qaarna ayagoo tijaabo ahaan u galo markaas kadibna waxaa waa meel wixii la gaartaa xun marka isku furnaantaa keenaysa bulshada ee isku furantay iyo kala xirnaan la-aanta jirta xasan ayaa eedda wax ka saaraya dhallinyaro uu sheegay in dhaqan celin looga celiyey qurbaha iyo inay jiri karaan gacmo shisheeye oo dhallinyarada soomaaliyeed kala dagaalamaya maskaxda iyo horumarka waxaan isleeyahay sababteeda weeleeda waxaan isleeyahay horta waxaa jiro dhallinyaro fara badan oo ka imaaday dhanka dibadda ka imaaday kuwaasoo qaarkood loo keenay dhaqan toosin waxlaa loo keenay ayaga marka waxay wateen dhaqan ah ay kusoo barteen meelahaas weliba daawooyinka khatarta ah oo hadda aadka loo isticmaalo oo sida aan baaris markaan sameeyey aan ku ogaada waxaa ka mid ah maroodiga buluga wax loo yaqaano oo darooga aada khatar u ah oo hadda qofka markuu isku duro xataa labaatan sakan gudaheed jirkiisa ku saaqayso taas marka waxyaabaha markii dibadda la jooga saddex boqoloo doolar ka badan la siiyaa laakiin xamar oo kale dadka wax u fududaynayo kolley waxyaaba badanaa dhici karo inay gacmo kale ku jiraan suuragal waaye laakiin waxay u baahan taha baaris dhabic oo qoto dheer in lagu sameeyo inay gacan ku leeyihiin dadyaabo kale maxaa yeelay waxyaabaha ugu horeeya marka la rabo dal in la baabi'iyo ama ummad in la baabi'iya la rabo waxaa waaye in dadkeeda soo baxayo ama dadka oo wax waxtarka leh wax soo saarka leh in laga hortago marka ayadana way noqon kartaa oo dadka wax soo saarka le maadaama dhalinyarada ay yihiin jiilkii waxbaranaya ay yihiin weliba dadka la taargadgaraysanaya ay yihiin dadkii dugsiga sare iyo jaamacadaha dhiganaya ay yihiin marka waxay u muuqataa dagaal oo lagu soo qaaday dalka soomaaliya lagu soo qaaday oo la rabo in dadkiisii wax soo saarka lahaay in la baabiya la rabo xasan ayaa ka waramaya dagaal uu sheegay in macalimiinta ay kula jiraan adeegsiga ardayda ee maanduuriyaasha balse aysan keligood sida uu hadalka u dhigay waxba ka qaban karin haddii buu yidhi aysan waalidka iyo bulshada gacan ka helin macalimiinta inta aan ka warqabo qaarkood waxa waay dagaal way kula jiraan oo way kala dagaalamaan laakiin dagaalkooda macnaha waxaa miro dhal ka dhigayn waxawaa isku xirnaan la-aanta ayaga iyo ka dhexaysa waalidiinta iskuulaadka qaar waalidkaba waxa waa laga yaabaa inuu marka dhib jiro bes oo soo booqdo meesha loo baahnaa in maamulka iyo macalimiinta iyo waalidiinta iyo ardayda intooda inta isku xirnaanaan isdaba socosho ay jirto oo la samaynayo qiimeyn lagu sameeyo maxaa intuu aaday maxaa kusoo kordhay dhaqankiis waxbaa iska bedelay qofka loo haayo diiwaan loo haayo marka taas oo aan jirin darteeda waxay keenaya in ardaygii iyo waalidkii iyo macalinkii iska wariyeen dhexdooda oo ka faa'iidaysa maxamed mursal waa nin dhallinyaro ah oo madadaalo u sameeya da-yarta muqdisho si looga wacyigeliyo daraagiska loona jiheeyo hanaan ka duwan jid kasta oo ay ku baran lahaayeen balwadda waxa uu aaminsan yahay in wakhtiga faraha badan iyo shaqola-aanta ay qeyb weyn ka cayaaraan in dhallinyaradu ay balwad bartaan waxa ugu weyn oo sababi kara horta in insaanku uu barto waxyaba khaldan ama yoolkii loo abuuraa ahaato in ilaahi subxaana watacaala wadhada u jaxo ka lexdo in qofka ahdaafta ulaa u socon waayaan oo mukhaadaraadkii iyo wax xumi dhan u barta waxaa kamid kow oo qofkiina firaaqo u haayo firaaqada qof markuu haayo waxaa u fudud in wax walba maskaxdiisa kusoo dhaca inuu sameeyo waxaa ugu weyn marka waa firaaqadaas iyo shaqa la-aanta dhaban qof mashquula oo xamaasho shaqeeya magaalada ku jiro maxaanku ala biil laga sugaayo oo naftiis maareynaya way adagtay isagoo inuu barto mukhaadaraadka waxaana kaloo kamid ah oo muhiim jiddan inaan sheegna ayan waxaa kamid ah waa saaxiibada xun waaya kullima qofka uu leeyahay saaxiibo khaldan oo meelxan usii jiidaya marka waxaa adag waxaa aada u fudud inuu barto mukhaadaraadka faysal cabdi cartan waa guddoomiyaha urur la magac baxay somali miskin cap foundation oo ka howlgala magaalada boosaaso ee puntland waxa uu ka hadlayaa dhibaatada uu maandooriyaha ku hayo dhallinyarada goobaha waxbarashada ee puntland dhalinyaro badan waxaa jidha ee waxbarashada aan gelin oo iska noqday drow out oo balwadii yeelatay oo balwadii iyagoo yar bartay ee duruufo jiro awgood koley waxa weeye balwadu waa cilada u weyn dhalinyarta ku qabsada dhalinyaro kale waxaa jidha iyagoo wax bartay haddana markay shaqo waayeen oo baagmudo noqdeen haddana dib suuqa ugu laabtay balwadii bartay balwadu saameyn weyn bay ku leedahay dhalinyaradu maxaa yeelay waxa cunay ugu badan waa dhalinyaro hadda gobolladan aan joogno waxaa u badan balwada la isticmaalo waa qaadka u badan waa u badan dad qamarca way jiraan way yaryihiin laakiin dadka waxa ugu badan oo balwada u weyn oo aan isdhihi karno ugu badan tahay aad meelahan ama gooladan aan joogno puntland waa qaadka qaadkii sigaarka u badan khamriga waa jiraa dad isticmaala laakiin waa yaryihiin saas leenaha gudoomiyaha dalada dhalinyarada somalilan ee sonia cabdilcasiis maxamed jaamac ayaa isna barnaamijka elayska v o eda uga waramay dhibaatada ay maandooriyaashu ku hayaan dhalinta somalilan ugu horaan waxaan salaamaya bahda v o a runtii dhibaatooyin badan ayuu maandooriyahan dalka kusoo badanaya ku hayaa dhalinyarada somalilan iyo guud ahaan dalkaba muddooyinkii hore waxaynu naqaanay sigaarka iyo qaadka iyo khamriga oo aada u kooban haddase waxaa soo badanaya xashiishada iyo khamriga dalka soo gelaya markasta waxaad warbaahinta kala duwan ku arkaysaa ciidamada booliska somalilan oo gacanta kusoo dhigay xaddi badan oo maandooriyaha xashiishada iyo khamriga ah taasina waxay caddayn u tahay in isticmaalka laga isticmaalayo gudaha somalilan uu badan yahay waayo dadkan dibadda ka keenayo dibadda ka keenaya maandooriyahan haddii aanay haysan suuq iyo macaamiil ay ka iibiyaan waxaan maandooriyayaashan runtii kumay dhiiradeen inay keenaan inay keenaan dabcan inta ugu badane markaa isticmaalaysaana waxay noqonaysaa dhallinyarada maadaama dhallinyaradu ay tahay tirada ugu badan ee guud ahaan dadka somalilan maandooriyayaashu saameyn saameynta ay dhallinyarada ku leeyihiin waxaa ka mid a sadee dhakhaatiirta iyo dadka aqoonta ulehiba ay sheegeen mid bulsho oo dadka isticmaala ka qaadaysa xiisihii ay u qabeen nolosha sida shaqada waxbarashada cibaadada wax kaloo ay maandooriyayaashu runtii ku qasbayaan dhallinyarada isticmaasha inay ku kacaan faldambiyeedyo cawaaqib xun dhammaan martidii ka qayb gashay barnaamijka ayaa soo jeediyey talooyin ku aadan sida loola dagaalami karo isticmaalka maandooriyaasha ee kusoo badanaya dhallinyarada waxa uu ku horeynaya maxamed mursal wax ugu muhiimsan qofka uu caado xun uu ku bedelo karo caado wanaagsan oo micnaha xumihii uu iskaga dhaafi karo waxa ugu muhiimsan waxaa qofku inuu lahaado hoobi hoobigan waxaa qofku wax uu jecel yahay jirto uu ku raaxays markuu qabanayo haddii taa uu sameeyo waxaa fudud in tiimasha ay ka baxdo kullima qofka waxa uu jecel uu raaco oo marka xumihii ama qaadkii ama sigaarkii ama waxyaabo xun ay kusoo dhac kusii bedeshto waxaa fudud inuu iska ilaawo waxaa kale xal noqon kara waxaa waye qofka inuu lahaado saaxiibo wanaagsan oo waqti ula qaato uu ku mashquulo oo wax la curiya oo hal abuurka oo tusa afkaartiisa iyo wanaaggiis tusa faysal cabdi cartan ayaa qaba
maandooriyaha guud ahaan dhalinyarta waxaa loola dagaalgalaa in loo soo maro wacyigelin iyo waxbarasho in fursadda loo laga yareeyo in maaragtay maxaan ku raha janes u helaan inay halka aadaan in culummadu wacyigeliso wacyigelin badan lagu sameeyo in maxaan ku rahdaa waalidiintooda hadday joogaan wacyigelin la sameeyo in haddii loo arko in xerooyin lagu xareeyo gebigoodba maaragtay meel lagu xareeyo oo ayska soo bixin oo college camal lagu xareeyo oo muddo qur-aankii la baro diinkii la baro oo laga tirtiro qalbigooda waxaasoo dhan cabdilcasiis maxamed jaamac ayaa isna ay la tahay dowladaha soo kordhaya wax ka qabashadeedu waa arrin qaran waa arrin ay u baahan tahay in gacmaha laysku qabsado waa arrin ay u baahan tahay in laysku yimaado oo ganacsatadii iyo dhakhaatiirtii iyo dowladdii iyo hay-adihii bulshada ee ka shaqaynaya maaragtay arrimaha dhallinyarada in laysku wada yimaado ayay u baahan tahay oo xal midaysan oo waara marka laga wada gaadho doctor maxamed maxamuud bidey wuxuu isna leeyahay runtii wacyigelinta arrinkaani waxay u baahan tahay waalidiinta iyo dadkao dhan inay u istaagaan dadka laga wacyigeliyo runtii waxay keenaysaa wax loo yaqaano mataqaanaa inay qofka ku abuurto dhibaato xoog badan waxaa la rabaa qofka haddii la yidhaahdo stigmatism wax la yidhaha ayaa jira oo ah qofka haddii loo sheego la hebel waxa darogista weeye hebel saan weeye waxay abuuraysaa qofkii inuu wixii la dhunto oo kusii fogaado oo dhibaato badan keenaysa qofku waxay u baahan tahay in laga wacyigeliya dhallinyarada oo loo sheego oo aan lagu ceebeynin in mataqaanaa lasoo dhaweeyo liyada baaladani khatar bay ku yihiin caafimaadkayga khatar u yihiin dhibaato dhinac masicid bay ku keeni karaan mustaqbalkaagana dhib ayay kugu abuurayaan qof qofkii wacyigelintas marka loo helo oo kale waxaa suurtagala inuu soo dhawaado oo wixii uu iska dhaafo inuu joojiyo laakiin haddii lagu ceebeeyo waxay sababaysaa in qofkii uu la dhunto dhuumasaas uu dhumana wuxuu keenaa inuu kusii fogaado oo dhibaato badan aad u keeni karto marka wacyigelinta waxaa looga baahan yahay bulshadoo dhan waxaa looga baahan yahay culimaaudiinka waxaa looga baahan yahay aqoonyahanka waxaa looga baahan yahay waalidiinta waxaa looga baahan yahay bulshadoo dhan inay qayb ka noqdaan oo qofkii la wacyigeliyo oo loo sheego dhibaatada ay leedahay argankani sidii uu mataqaanaa uu iskaga dhaafi lahaa ugu dambeyntii xasan ayaa soo jeedinaya markaa akhrinaysid manhajka waxaa ku arkaya mawaadiic fara badan oo looga hadlayo daroogada iyo dhibaatada leedahay marka waxyaabaha wax lagu bedelo waxaa ka mid ah manaahijta waxbarashada ka mid ah si marka ardayda markii loo dhigayo wixii loo dhigaayay oo loogu talagalay in lagu bedelo loogu talagalay marka waxay u baahan tahay inay helaan macalimiin tayo leh oo manhajkii loo diyaariyey fulin karo marka haddii la helo waxaa fududaanayso in la iswaafajiyo manhajkii iyo ardaygii iyo mushkiladii oo la xaliyey marka waa ka qayb qaadan karaa manhajka joojinta waxaa loo yaqaan maandooriyaha talada aan soo jeedinayo waxay tahay horta sideeda markii la rabo in la wada shaqeeyo shan arin shan kooxood waa loo baahan yahay shanta kooxood oo loo baahan yahay waxaa waaye gurigii oo ka soo baxaya qofka deegaankii oo asxaabtiisa iyo waxaas ay joogeen baahintii oo wacyigelinta qayb ka aheyd iyo dowladdii oo korjoogto ku aheyd iyo iskuulka ama masaajidka oo qofkaas oo ku xiran yahay intaba haddii markaas si wada jiri ay u wada shaqeeyaan shantaas kooxood waxaa yaraanayso in dhexdooda laga kalluumaysto intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijka ilayska v o eda ee toddobaadkan oo aan kusoo qaadanay dhibaatada uu muqaadaraadku ku hayo dhallinyarada soomaaliyeed iyo sida looga hortegi karo intaan barnaamij midkan la mida ku kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay maxamed colaad barnaamijkaasna waxaad kala socoteen laanta afka soomaaliga v o a mar kale waxaad markasta ka daalacan kartaa website-keena v o a somaly com wadahadallo u dhexeeya washington iyo kiyif ayaa lagu wadaa in toddobaadkan ay ka dhacaan boqortooyada sacuudiga wadahadalladan ayaa imaanaya iyadoo ay caqabado soo dhex galeen xiriirka maraykanka iyo ukrain faahfaahinta warkan iyo warbixintan waxaa diyaarisay wariyaha v o eda veronica belderes galiasas xuseen maxamed ayaa noo soo koobaya ogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka marco rubio ayaa axaddii shalay u safray magaalada jiddah ee boqortooyada sacuudiga si uu wadahadallo ula yeesho wafdi ka socda ukrain ujeeddada ayaa ah sida lagu sheegay war rasmi ah in lasii xoojiyo qodob caddaynaya hamiga madaxweynaha maraykanka donald trump ee ah in lasoo afjaro gebi ahaanba dagaalka u dhexeeya ruushka iyo ukrain booqashadan waxa ay ku soo beegantay maalmo kadib markii madaxweynaha ukrain volodimir zelenski uu madaxweyne trump u diray warqad dib u heshiisiin ah taasoo timid kadib kulan muran dhaliyey oo hogaamiyayaashu ay ku yeesheen aqalka cad bishii februari keedii madaxweyne trump ayaa jimcihii ka hadlay xaaladda wadaxaajoodyada nabadda I think uh, we're doing very well with Russia. Uh, but right now they're bombing the hell out of Ukraine and Ukraine. I'm, waxaan u malaynayaa inaan si wanaagsan u wada soconno ruushka laakiin hadda waxay si ba'an u duqaynayaan ukraine waxaan arkayaa in ay ugu adag tahay run ahaantii in aan la macaamilo ukraine sababtoo ah ma haystaan wax fursada ah si uu cadaadis ugu saaro dhinacyada in ay miiska wadahadallada isugu yimaadaan madaxweyne trump waxa uu hakiyey taageeradii militari ee ukraine iyo wadaagga sirdoonka isagoo sidoo kale ku hanjabay inuu cunaqabatayn iyo canshuuro ku soo rogi doono ruushka saxiixa heshiis nabadeed ayaa muhiim u ah madaxweyne trump xagga siyaasadda sida ay xuseen falanqeeyayaashu william bomares waa cilmi baare sare oo ka tirsan xarunta cilmi baarista ee kenan institute he has bet essentially his presidency that some sort of deal will be obtained.
wuxuu si buuxda sharad ugu galay in inta uu xilka madaxweynenimo hayo in heshiis la gaadhi doono laakiin ma hubo waxaa jira dhinacyo badan oo dhaqdhaqaaqaya inta lagu jiro wadaxaajoodyadan oo ay ku jiraan ruushka ukraine iyo midowda yurub iyadoo la wada sugayo natiijada wadaxaajoodyada maraykanka iyo ukraine ee magaalada jidda oo la filayo inay socon doonaan ilaa iyo labayo tobankan bisha marj taageerayaasha ukraine ayaa sabtidii isugu soo baxay magaaladani washington halkaasoo saraakiisha ukraine ay cambaareeyeen weeraro ay ruushku toddobaadkan ka fuliyeen bartilmaameedyo ku yaala gobolka donesk iyo gobollo kale
aad ayuu mahadsan yahay xuseen maxamed ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya haatan waxaad kusoo dhawaataan xubintii cayaaraha toddobaadka waxaa magaalada muqdisho kusoo diyaariyey mahad cali xidir
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a oaan galabta ku qaadaa dhigi doono dhammaan kulamadii toddobaadkan ka dhacay horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub sida premier leaga seri-ada talaaniga liliga hisbin iyo falanqeyn yar oo aan ku sameyn doono kulamo ka tirsan tartanka xiisaha badan ee u f a champions leaga waxaana galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya filson daahir maxamed oo ka mid ah gabdhaha falanqeeya ciyaaraha ee jooga muqdisho muuse cabdulle cusmaan oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha tv ee jooga muqdisho iyo shaafici maxamed maxamuud oo wax ka qora ciyaaraha kuna sugan magaalada muqdisho dhammaantiinba kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a waxaana su-aasha ugu horreysa ku bilaabay muuse cabdulle cusmaan oo aan wax ka weydiiyey qaar ka mid ah kulamadii dhacay ee horyaalka ingiriiska sida guushii liverpool iyo guuldaradii ku dhacday kooxda heysatay jambiyonka england ee city saaxiib waa ku dhowahay barnaamijka faaqidaada ciyaaraha ee v o a guuldaradii mancity iyo guushii liverpool waxay ahayd wax inta badan la saadaalinayay laakiin city waxaa la islahaa un wiiraan kulamadan way soo laaban kartaa kadib markii ay ka soo hartay champion leaga waxaa la islahaa kulamada premier leaga waxay xoogga saari doontaa tooforkeeda sidii ay u xajisan lahayd si championka ay seasonka dambe isugu soo diyaariso laakiin way dhici weysay kooxda nottingham forest oo runtii xoog leh oo kaalin fiican soo tiigsatay kooxo waaweyn oo liverpool ay ka mid tahay oo hogaamiyayaasha sanadkan ah garaacday marka manchester city waxa ku dhacay waa mucjisada footballka la dhihi karaa laakiin guushii liverpool haddii aan u galno liverpool halftimekii hore ciyaar aada ugu wanaagsan sooma bandhigin ayada gool loogu hogaaminayo weliba kooxda kaalinta labaatanaad ayaa gool ku hogaaminaysa laakiin soo laabasha cajiibo saddex saddex goola ayay soo laabteen marka liverpool guusheeda inta badan waa la saadaalinayay iyadoo garoonkeeda ku ciyaarayso anfield taageerayaasha aad taqaano horyaalka hogaaminayso kooxda ay la ciyaaraysana haddana ay southampton tahay oo kaalinta labaatanaad ku jirta ama kaalinta ugu hooseysa wax badanoo natiijo ah lagama filayn marka si guud waxaan dhihi karnaa wax kooxaha wax loo kala filaya ahaayeen sida city guuldaradeeda iyo liverpool guusheeda laakiin guushii chelsea ayaa iyaduna waxay timi inay kaalinta afaraad soo tiigsato markii loo eego kooxahan gadaal isku haysto sida manchester city kooxahan kale newcastle aston villa iyo nottingham kudheeda chelsea waxaan isleeyahay way kasoo bixi kartaa sababo badan markii loo eego sababaha badan waxaa waaye inkastoo chelsea weeraryahaanadeeda inta badan aan goolal rasmiga looga tashan karin haddana wejiga hore hadday ku boobaan ama fursado kugu helaan waxay u badan tahay inay kugu ciqaabi karaan marka chelsea ani ahaan waxaan isdhihi karaa toofoorkeeda banaanka waaye sanadka dambena way kasoo qeybgeli kartaa champion league
waa mahadsantaha muuse waxaan siinaa filson marka laga soo tago liverpool iyo man city sidoo kale kulan weyna ka dhacay horyaalka ingiriiska oo u dhexeeyay arsenal iyo man united bal kulankii barbaraha ku dhammaaday maxaa laga bartay iyo kulata waa ku dhawaa v o a geem weyn oo aad u xiiso badan ayaa la ciyaaray wuxuuna ka dhacay koroonka old trafford arsenal iyo manchester united ayaa fooda istaray geemku wuxuu ahaa geem aad u xiiso badan man united oo kusoo gashay difaac oo haddii kundar ataag hesho inay ka faa'iideyso doonaysay arsenal oo xunuunigeeda ciyaareysa oo fursadeeda inay ka faa'iideysta rabtay kooxda manchester united fursadeeda ugu horeysa ay heshay lusion ayuu ahaa waxaana shabaq gaarsiiyey kabtangooda bruno fernandes halka arsenal qaybtii dambe ay dhiig isku yeeleen ay weerartameen waxaana goolka barbaraha u keenay kubad ka timid timber laacibkooda khadka dhexe ee ingiriiska declares ciyaarta sagaashan daqiiqo waxay kusoo dhammaatay hal iyo hal waxayna ahayd ciyaar aada u xiiso badan oo weerar iyo weeracelis ahayd afartan iyo shantii dambe waa mahadsan tahay filson intaas haddii aynu kaga gudubno falanqaynta kulamada ingiriiska sidoo kale habeen dambe waxaa lagu soo laaban doonaa kulamo ka tirsan tartanka xiisaha badan ee uefa champions league habeen dambe yaa haraya yaase soo baxaya adigoo fikradaada soo koobaya waa ku dhowahay fow e kulamada laga ciyaari doona champions league run ahaantii waa kulamo aada u xiiso badan waana kulamo go-aamin doona kooxaha gudbaya iyo sidoo kale ee kooxaha wareegan sideed dhammaadka ku hari doona kooxaha marka haddii aynu eegno iyo sida awoodooda ay tahay amaba kulamadii hore ay soo ciyaareen iyo sida lagu saadaalin karo in ay ugu gudbayaan wareegaas iyo kooxaha hari kara haddaynu ka horeyno kulanka weyn ee paris inta germany iyo sidoo kale kooxda liverpool kulankii hore labada kooxba waxay soo bandhigeen ciyaar aada u adag kooxda liverpool waxay soo bandhigtay qaab ciyaareed aada u wanaagsan halka b s g dhankeeda ay soo bandhigtay ciyaar weerar awood badan ku dhisneed oo run ahaantii marar badan loo saadaalin karay inay gool la imaan karto inkastoo ugu dambeyntii natiijada hal iyo eber ay ku raacday kooxda liverpool kulanka wuxuu noqon karaa kulan kale oo mar kale la isku lafajabo islamarkaana b s g ay dadaal xoogan gelin doonto siday usoo laaban lahayd halka liverpoolna dadaal xoogan ay ku bixin doonto in dhankeeda ay guusha ay gaartay sii xoogsata amaba ugu yaraan xitaa barbara ay ka hesho kooxda b s g marka dhinaca kale kooxda inter milan waxay u muuqataa in banaanka ay taalo marka loo eego natiijada hore labiyo ebarkeeda ay kusoo badisay iyo kooxdan ay u baxayso inaan wax badan laga filan karin inkasta oo suurtagal ay tahay kubadda cad iyo madow ay tahay wax badan ay gadaal iska bedeli karaan dhinaca bayr munich iyana waxay u muuqataa in ay natiijo fiican la imaan karto maadaama kulankii hore ay kusoo gudubtay amaba ay kusoo badisay saddex iyo eber kulankan wax badan lagama filan karo kooxda bayr leverkusen marka iyana waxay u badan tahay kooxda bayr munich in ay soo gudbi karto amaba saadaasha ugu badan waxay la tahay in kooxdaas ay sideeda kusoo bixi doonto natiijada hore ay la timid iyo sidoo kale waxyaabaha laga filan karo kulanka kale soo aadan marka la eego kulanka ugu dambeeya ee barcelona iyo sidoo kale kooxda benfica haddaynu eegno barcelona qaab ciyaareed aada u qurux badan ayay soo bandhigtay kulankeedii ugu dambeeyey kooxda benfica hali ibra ayay ku garaacday iyadoo roose qabta oo toban ciyaaryahan ah waxaa ciyaartooyda barcelona ay muujiyeen awood iyagoo dhiigga u shubay kooxda si ay usoo gudbaan haddana marka la eego barcelona oo toban ciyaartooy hal iyo eber kusoo garaacday kooxda banfica uma badna iyadoo ku dhammaystiran in ay kusoo laaban doonaan amaba ay sidaas ay ugu soo gudbi doonaan marka saadaasha kulamadan ugu waaweyn waxay tahay kooxda barcelona oo la filaya in banfica ay kasoo baxdo bayer oo banaankeeda taalla haddii leverkusen mucjise aysan la imaanin kooxda liverpool oo la filaya inay marka qaabka hadda ay ku jirta la eego ay kasoo bixi karto kooxda b s g iyo inter milan oo dhankeeda labii eber hore ugu soo badiday islamarkaana kooxda ay la ciyaareyso ee feyenoord aan wax badan laga filayn inay la imaan karto dhanka kale waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan horyaalka liliiga dalka sbain kulan real madrid ee ciyaartay real falcano garoonkooda ay joogeen labiyo hal real madrid ayaa ku badisay waxayna soo barbareysay kooxda barcelona oo geemkeeda xalay baaqday ee isku dhibco ayay noqdeen waxaana guulashkay ka kala hadeen laacibkooda reer faransa kian mbambe vinicius jr dhanka kaleeto atletica madrid ayaa iyadana ciyaartay waxaana kateefa gurigeeda labiyo hal kambaag ay ku sameysay uga badisay xilligan horyaalka liiga barcelona ay kulan baaqu yahay ayaa ku hogaaminaysa goolan halka madriidna ay kaalinka labaad ku jirto kaalinka saddexaadna atletic madrid oo guuldaro la kulantay ayaa ku jirta aad baad mahadsantiin intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii ciyaaraha ee v o a tan iyo barnaamijkan kiisa xiga dhammaantiina isku duuban waa mahad cali xadir oon kaga tegaya sidaas iyo soonqaad wanaagsan
mahadsanid mahad intaas ayaan uga gudbaynaa xubintii cayaaraha toddobaadka haatanna waa xubintii aan ku eegi jirnay qurbe waxaa inoo haya xuseen nuur xaaji
kulanti wacan dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka qurbi oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno soomaalida toronto iyo soonka bisha barakaysan ee ramadaan si ka duwan sannadihii lasoo dhaafay soomaalida toronto ayaa soomaya xilligan saacado ka yar kuwii hore oo ay usii dheer tahay in lagu guda jiro xilliga qaboobaha ogaas cabdiqaadir cali tarambi oo in ka badan shan iyo soddon sano ku noolaa toronto ayaa iga warramay saacadaha xilligan la soomo iyo sida ay uga duwan tahay sannadihii hore asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xuseen ramadaanadii hore iyo ramadaankan aad bay u kala duwan yihiin ramadaan waxaan soo marnay hours aan soomi jirnay sac aan soomi jirnaa soo marnay hadda laakiin tartiib uu noogu soo noqonayaa inkastoo oo weli hours iyo hours aan aan soomayno laakiin waa noo fiican yahay aad baan ugu fiican yahay aan ugu degnay qaboobna waa noo jiraa soonka ma dareemayno aad iyo aad baan martax u nahay alxamdulilah inkastoo saacaduhu ay ka yaryihiin sidii hore haddana jawigu uu yahay mid qabow waxaase jira culaysyo kale oo ay dadka qaar la kulmaan kuwaasoo shaqeeya xilliyo kala duwan macallin muumin cali muumin oo ah imaamka masjidka alrowda ee magaalada toronto ayaan weydiiyey sida la isku dheelitiri karo in laga faa'iidaysto bishan barakaysan ee ramadaan iyadoo la shaqaynayo xilliyo kala duwan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين marka koowaad ilaahay subxaana watacaala mahad u sugnaatay na soo gaarsiiyey bishaan aad iyo aadka u fadliga badan ee shahru ramadaan ilaahay subxaana watacaala u mahad celinaynaa midda labaad runtii wadankan aan ku noolnahay dalka canada ah gobolka ontaria gaar ahaan caasimada toronto runtii alxamdulilah wadankan horta in aan cibaadada badino midda koobaad oon ilaahay subxaana watacaala jaaniska uuna siiyey aan ka faa'iidaysano horta waa iskugu dardaarmaynaa insha allahu tacaala midda labaad aniga haddaan nafsadeyda ka hadlo anigoo masaajidka imaamka ah masjid rowda haddaan ka hadlo fikradeyda waxaan ku soo noolaay markii hore afrika maantana waxaan ku noolahay wadankan canada runtii markaan isku fiirshay ramadaanka iyo cibaadada guud ahaan gudashadeeda runtii wadankan aad bay u culus tahay qofka inuu ka soo baxo inuu isku gudbo inan qofka muslimkaa markuu wadankan joogo lababa waa laga rabaa inuu rabbigiis caabudana waa la rabaa inuu adduunyadiisa dhacsadane uusan hilmaaminna waa la rabaa marka labadii qofka inuu guto inuu labadii isku sameeyo runtii waa shaqo culus u baahan inuu nafsadiisa aad iyo aad ula dagaalamo labadana waa xusnayeyn waa laba wanaagsan midna ilaahay buu ku caabudaa midna labaadna waa dalabu risqi inuu risqiga dalbado oo ilaahay subxaana watacaala si wanaagsan oo qofka u shaqaysto marka runtii waa aad iyo aad u culus taha laakiin haddana in nafta lala dagaalamo rasuulka wuxuu yiri alayhi salatu wasalaam almu'minu alqawiyu khayrun axabu ila allahi min almu'mini adaciif qofka mu'minka qawiga ah cibaadadiisa iyo rabbigiisa caabudayo adduunyadiisana dhacsanayo waa ka wanaagsan yahay qofka oo mu'minka daciifka ah waa tahay macal muumin marka la fiiriyo wadankii iyo inta kala duwanaansho badan oo ramadaanka inuu jiro sanadkan xilliyada la soomayo bal ka waran iyo sida xilliga qabowaha lagu jiro kale
sanadkan horta alxamdulilah ilaah baa ku mahadsan waktiga waxaad u qabtaa afrika waxba ma dhaano inta afrika ay soomaan ayaan horta soomannahay alxamdulilahi rabbilcaalamiin waktiga hadda aan ku jirnaan runta waa wakti qabooba ramadaanada hore waxay kusoo aadi jireen wakti kulul haddana waktigana dheerya hadda falilaahi alxamdu walminna laba shayba waa haysanaa waktigoo gaaban oo ilaahay noo gaabiye falilaahi alxamdu walminna iyo waktigoo iska qabow oodan dareemaynin oon oodan dareemaynin baahi alxamdulilaahi rabbilcaalamiin macallin muumin cali muumin ayaa xusay in loo baahan yahay in lagu adkaado cibaadada
guud ahaan anoo nafteyda ka bilaabayo waxaan dhammaan u jeedin lahay aan dadaalno oon cibaadada aan ka faa'iidaysanno sababtoo ah qof walba oo dhimanayaa malakumoodkana ma laha qofkan wuu yaryahay iyo wuu weyn yahay qofkan dhexdhexaad waa ma laha waktigaada ma garanaysid marka waxaan leeyahay dhalinyaray weliba gaar ahaan dadka kanada ku nool waxaan la noolnahay waa ogtihiin dad gaalo ah laga yaabay qofka ku ag fadhiyo inuu wax iska cunayo wax iska cabaa marka inaan cibaadadeyna inaan diinteena ku adkaano ayaan isfaraynaa insha allahu tacaala yar iyo weynba gaar ahaan inaan shicaarteena ka muujinno gaalada dhexdooda aan kula noolnahay inaan shicaarteena islaamka ka muujinno ayadana waa isku dardaarmaynaa weliba ramadaanka oo kow ka yahay oo hadda lagu jiro soonno si ay gaalada noo arkaan ay u fahmaan diinteyna marka insha allahu tacaala aan dadaalno yaan la isdhiganin ma ogid ballanqaadna ma haysanno wakhtiga aan gaarayno ramadaanka aad haysato soomaalidu waxay dhahaan mirageed saaran midan faraq ku jiro looma daadiyo marka ramadaanka anaa haysana insha allahu tacaala aan ka faa'iidaysanno jazaakum allahu khayra aljazaa wabaaraka allahu fiikum dhanka kale waxaa jira in nolosha magaalada toronto ay sii qaaliyoobeysaa sanadba sanadka ka dambeeya taasoo ay usii dheer tahay canshuur kordhinta uu ku dhawaaqay madaxweynaha maraykanka waa kan mar kale ugaas cabdiqaadir tarambi sicir bararka horta waa jira aad iyo aad bay noloshii noogu qaali nagu noqotay wixii aan soo adeega jirnay boqol doolar oo guriga dhan aan soo buuxi jirnay maanta saddex boqolaa noo buuxinayso xataa ma buuxinayso ma gaaraysaba ilaahay maaragtay albaab kale alla hanoo furo laakiin waa almost waxa waaye sicirka aadoo noogu kacsan yahay qaaligu nagu noqday hilibka ha dhihin khudaarta ha dhihin ukunta ha dhihin yaanyada ha dhihin wax kasta waa nagu qaaligoobeen nuurudiin maxamed nuurow oo ka mid ah dhallinyarada soomaalida ee degan magaalada toronto ayaa ugaas taranbi la qabaa sicir bararka nolosha wuxuu kaloo ii sheegay in dhallinyaro uu yaqaano ay durba shaqooyinkooda waayeen arrimo la xiriira canshuur kordhinta awgeed xuseynow aadaa u mahadsan tahay canshuur kordhinta maaragtay oo trump maaragtay kusoo rogay waddanka canada aad bay noo saamaysay waayo xataa waxaan arkay dhallinyarada maaragtay oo saaxiibadii oo maaragtay oo shaqa la-aan ku dhacday oo shaqa gabaabsi baa imaaday oo sicir barar baa dhacay wixii dhan maaragtay wax la goyn kara maaha marka wallaahi aad baa noo saamaysay maaragtay canshuur kordhintan oo maaragtay noo soo rogay dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka qurbe ee toddobaadkan oo aan ku soo qaatay soomaalida toronto iyo soonka bisha barakaysan ee ramadaan intaan mar kale kulmi doonna waa xuseen nuur xaaji oo idinkiiga tegaya ramadaan mubaarak
mahadsanid xuseen barnaamijka qurbe ayaan intaas uga gudbaynaa haatanna waa qasiidooyinkii aan ugu talagalnay bisha barakaysan ee ramadaan
rabbi aan ka yaabno allahu naxariisto xaliimo qaliif cumar magool codkeeda ayuu ahaa nabamaankaasi ku saliya rasuulka allahuma salli calaa maxamed gabagaba ayaa u ahayd baahinteennii galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cashe ibraahim aadan intaan mar kale hawada ku kulmayno haddii aan leedmo waxaan idin leenahay ramadaan mubaarak
قسما الكاخر وقفادي يقروا قوم بقبة